It's barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah toddobada bisha mey ee sannadka labakunsagaaiyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wiil saddex iyo labaatan jir ah oo dhalay kow iyo toban carruur ah oo talooyin u haya dhallinyarada guurdoonka ah horta talaan u soo jeedinaya dhallinyarada kow guursanayaba waxaa layidhi horta waxaad ku guursataa gabadha akhlaaq diiniyan waa inaad u samirtaa waxaad doonaysaa ilaa inaad waxa ka dhasho aad ubadkaad dhashaan aad barbaarisaan baa la doonayaa sidaas ay tahay waa inaad qofka dumarka aad qabtid aad kula talisaa inay salaada ay tukato inaad naftirkaaga aad salaada tukato
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ku dhowaad laba boqol oo arday ah oo ka qalinjabisay iskuullada farsamada gacanta ee magaalada gaalkacyo
kaalmihii qasiidooyinka bisha ramadaan ayaa sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
gudoomiyaha guddiga cadaaladda aqalka wakiilada maraykanka jerald nadler ayaa lagu wadaa in maanta uu la kulmo saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda si xal looga gaaro muran u dhexeeya labada dhinac murankan ayaa ka dhashay xubnaha aqalka wakiilada oo doonaya in ay arkaan warbixinta robert muller ee baaritaankii faragelinta ruushku ay ku sameeyeen doorashada maraykanka oo aan waxba laga kala reebin waa muhiim in guddiga loo ogolaado warbixinta oo dhammaystiran iyo waxa ku hoos jira waxaa sidaas yidhi nadler oo qoraal soo saaray shalay gelinkii dambe guddiga ayaa isniintii ku dhaqaaqay in ay xeeralaaliyaha guud ee qaranka william barr ku qabtaan amardiido koongarees oo ku saabsan inuusan soo gudbin warbixinta muller amardiidadaasi oo la filayo in loo codeeyo maalinta arbacada ah tallaabadan ayaa sii xumeynaysaa loolanka u dhexeeya aqalka wakiilada oo ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga iyo maamulka madaxweyne donald trump ee xisbiga jamhuuriga ayadoo dimuqraadiguna ay isku dayayaan in ay baaritaan ku sameeyaan maamulka madaxweyne trump
waxaa la sii daayey laba wariye oo u shaqaynayay wakaaladda wararka ee reuters kuwaas oo loo haystay eedo la xiriira inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee laga dhaxlay gumaystihii manyamar welon iyo kiow so waxa ay ka mid noqdeen kumanaan maxaabiis ah oo lagu sii daayay cafis madaxweyne kaas oo qayb ka ah cafis ay sanadkiiba mar soo saarto madaxweynaha dalkaasi wayne miint waxaa dibadda jeelka isagana aanay sumcaddiisu wanaagsaneyn ee ku yaala yangoon ku soo dhoweeyey koox wariyaal ah waa loon ayaa ballan ku qaaday inuu howlihiisa horay usii wadan doono isagoo yidhi ma sugi karo inta aan ka fadhiisanayo xafiiskayga warqabadka waxaa labada wariye lagu soo eedeeyey bishii hore ee ina dhaaftay waxaana lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah waxa ay ka soo warramayeen weerarka bahalnimada ahaa ee ciidamada milatariga manyamar ay ka fuliyeen gobolka rohingya taasi oo ay ahayd eedda loo haystay gobolkaas oo ay degan yihiin duulaankaasi ayaa waxaa dhibaatooyin ay ku gaareen muslimiinta rohingya kuwaasi oo ka tallaabay xuduudda uu dalkaasi la wadaago bangaladesh kadib markii dhibaatooyin badan ay kala kulmeen
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan qeybihii kale ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta daadir isaaq cabdiraxmaan waa wiil saddex iyo labaatan jir ah oo ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool isagoo da-yar ayuu guursaday labahaas kuwaasi oo u dhalay kow iyo toban carruur ah daadir ayaa talooyin ku saabsan guurka u gudbinaya dhallinyarada aan weli guursan waryaheena magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa la sheekaystay warbixintan ayuuna ka soo diray sheekadana dhex martay aniga iyo daadir isaaq cabdiraxmaan oo ah nin dhallinyaro ah oo saddex iyo labaatan jir ayaa waxa uu nooga warramayaa noloshiisa iyo waxyaabaha ugu muhiimsan uu qabto daadir ayaa ii sheegay inuu haysto koob iyo toban carruur ah waxa uu nooga warramayaa bal waxyaabaha uu ka shaqeeyo iyo sida uu noloshiisa u maareeyo iyo waxyaabaha caqabadaha ee qoys ahaan isaga soo waajahaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah horta waan ku salaamaya adiga iyo v o eba waqti hore la guursada aada iyo aad bay u wacan tahay hooyadii ayaa igu qalqaalisay inaan guursado sidaas ay tahay labada kun iyo adugu waxaan guursaday labayo tobankii qoyskii igu horeeyey qoyskii labaadna waxaan guursaday labada kun iyo saddexiyo tobankii alxamdulilah adeer koo iyo toban caruura baan leeyahay iyo hooyada labadooda hooyo baan leeyahay alxamdulilah shaqaysto iskaa xamaashaa marmar qofka waxaan ahay dee iska tubista iyo waxaasaan ka shaqeeyaa alxamdulilah adeer wallahi marmar aada iyo aad bay waxay u dhacdaa inaad hakad soo gasho shaqadaada la waayo marmar marar dhowr bilood mise bil iyo meelahaad aad fadhido aad shaqaba weydo caruurtii iyo wixii kuga xiriiray aad haddana in dib aad deeni waxaad u qaadqaadan kartid aad u qaadato alxamdulilah adeerto wallaahi koleyto iska fiican nahay daadir nin dhallinyaraa baa tahay waxaad ii sheegtay inaad laba reer oo kalea laba xaas aad leedahay iyo koo iyo toban caruur bal iga horran da-daada uma muuqatid qof weyn da-daada oo kale imse jirtaana alxamdulilah hadda wallaahi waxaan jira adugu saddex iyo labaatan jir baan ahay hadda koleyto wax mushkilaada kale ima haystaan alxamdulilah kolley caruurtan ilaah baa dad siiya sidaas ay tahay waa iska dhaaf waa iska moodmoodnaadu maalin joogeena iyo waxaynu iska haysanaa alxamdulilah deerto bal ka waran markaa dhallinyarada isboortiga aad tihiin aada isugu timaadaan oo kale ama meelaha lagu kaftamayo oo kala timaadaan maxaa ku dhiirigelisaan wallaahi alxamdulilah aada iyo aad horta waxay ahayd maalinta igula yaabka badneed aan la kulmay isuduwaha isboortiska gobolka oo aan wada sheekaysanay ani iyo wiil cabdiraxmaan yiraahdaan aan isla soconay baa markuu wuxuuna weydiiyey xaasad sidee baad u leedihiin saaniriniyow alxamdulilah xaas baan leeya xaas baan leeyahay buu yiri wiilkii kale cabdiraxmaan adna daajiro balwaran buu yiri anna waxaan niri no laba xaas baan leeyahayoo koleyta caruurna waxay joogtay waaga saddex sagaal caruuraba ay joogtay saddexda kale igumaysan jirin markaasuu ila yaabay wuxuu igu yiri oo haddeer adoo da-daasa oo haddana isboortisa baa tahay aad leedahay sagaal caruura aqligal maaha igu yiri saanir waa iraaci kartaa fuaada waxba maaha taasaa igula yaabka badneen aan arko ilaa aan xaafadii mise ciyaalkii sawiradooda xaafadan geeyay markii ugu horeysay markii labaadna ciyaalkii sawiradoodii waxbaan tusay aada iyo aad wallaahi wuu la yaabay taasaa igula yaabka badneen anaan arko
maadaamaad nin dhallinyaraa tahay waxyaabaa dhallinyarada kale ku dhiirigelisa inay kaa bartaan maxaa kamid aad u sheegto saaxiibo badan oo aad talooyin siisay ma jiraana haa alxamdulilah wallaahi saaxiibo badanaan talooyin siiyo way jiraan waayo horta waxa kani waa haybad ilaahay kugu soo beeraya maskaxda si aad u dhaqato caruurtaada iyo xaaskaaga ilan wax walba waa samir wallaahi badanaa hadeer waa ku dhiirageliyaa inkastoo dad badan aan dhalinyaro nahay oo xitaa qaarkood ay marmar xaaskooda ay qaar kala tageenba xitaa waxaan idhahdaa hadaad lacal aad isdagaashaan mise aad wax isku qabataan xitaa hala murumin marka horan dhallinyaradu marka laga hadlayo waa run sidaad sheegtay in la barto qaabka habmaamulka qoyska horta alxamdulilah waxaan ku ladanay horta waxay tahay anigu wax balwada horta malihi alxamdulilah waxaan ku fiicnaya waa intaas haddii aan balwad lahaan lahaa xaggaasay dhibaatooyda iga imaan lahayd waayo maalintan wax lacag wacan aan soo helo waan shaqeeya maalinta lacag wacanaan soo helo waxaa laga yaabaa inaan qaad ku iibsadaa dhici karta aan ku iibsan lahaa haddii aan balwad lahaan lahaa mise sigaari waxa aan siisto aan ku gato waayo hadeer waxaan ka fikerayaa balwadna melihi mise ciyaalka wax kuu dhigta iyo siday wax kugu bartaan oo kale bal iiga sheeke
horta caruurta waxbay bartaan labaa waxay barataa deerta alxamdulilah waxyaabaha aad ku dhiirigelinayso ama talooyinka aad usoo jeedinayso dhalinyaro badan oo dee guursatay baa jira oo qoysasku ay khilaafaad oga burbureen oo kale maxaad usoo jeedinaysaa tale oo kale horta talaan usoo jeedinaya dadka horta dhalinyarada kow guursanayaba salaamu calaykum markaaba guursanaysidba waxaa layihi horta waxaad ku guursataa gabadha akhlaaq diiniyan waa inaad u samirtaa waxaad doonaysaa ilaa inaad waxa ka dhasho aad ubadkaad dhashaan aad barbaarisaan baa la doonayaa sidaas ay tahay waa inaad qofka dumarka aad qabtid aad kula talisaa inay salaada ay tukato inaad naftirkaaga aad salaada tukato inaad yani xagga diinta aad u toosnaataan xagga allo inaad ku xirnaataa mar walbana aad u samirtaa aad wax walbo ay kugu samaysa aadan dhigta aadan u dhigin taasina waa inaad u adkaysataa sidaas waa in lagu dhaqmaa aan dhihi lahaa dhalinyarada hadeer guursan doonta iyo intaada qabtaba
kaasi waxa uu ahaa daadir isaaq cabdiraxmaan oo ah wiil saddex iyo labaatan jir ah oo kow iyo toban caruur aabba u ah wuxuu u warramayey waryaheena magaalada laasacaanood cabdikariim olog
markana dhinacii sugaanta ramadaanka
xududkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhii lagu xijooba wey xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysaa dembaabkama xishoote xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusa naarta lagu xoreeyaa kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa xuruntii firdowsiyo xaadhintay ku waaraan xaakiinkaan baryaynaa hoyga xuural cayntee
intaasi aynu ku dhaafno bisha soon xurmeeya nafta xakameeya caaqirana xasuusta ee v o a ayaad ka dhagaysanaysaan markanna magaalada gaalkacyo ku dhowaad laba boqol oo dhalinyaro ah ayaa toddobaadkan ka qalin jebisay dugsiga tababarka farsamada ee magaalada gaalkacyo warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray waryaheena cabdikariin olol
koruqaadista xirfadaha waa muhiimad la siinaya qaar ka mida dhallinyarada aan lahayn xirfadaha farsamada gacanta waxaana machadka barashada xirfadaha gacanta gaalkacyo ee brofesor cadow ka qalinjibiyey ku dhowaad laba boqol oo dhallinyaro ah oo dhammaystay qeybaha kala duwan ee farsamada gacanta gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay oo kulankii loo qabtay dhallinyarada dhammaysatay barashada farsamada gacanta ayaa sheegay in barashada xirfadaha gacanta ee dhallintu ay wax badan ka tarayso nolosha iyo amniga gobolka
sidaad la socotaan gobolka mudug wuxuu ka mid yahay gobollada ugu waaweyn soomaaliya islamarkaasina ay arrimaha waxaa la yidhahda shaqola'aanta cadaalada ama unemploymentiga reydka ugu sarreeya uu ka maray dhaqaalaha gobolka inta badan wuxuu ku tiirsanaa xoolaha sida ariga iyo geela iyo wixii kaloo la halmaala waad la socotaan dalka waa yaryihiin xoolaha laga dhoofiyo waxaa kaloo muddo badan taagnaa abaaro fara badan oo halakeeyey xoolihii marka dadku inay xirfadlayaal noqdaan markay hadii baadihii ka yimaadaan magaalada yimaadeen inay xirfadlayaal noqdaan oo gacantooda ku shaqaysan karaan waa arrin muhiima oo amniga iyo nolosha wax ka taraysa waxaan idinku dhiirigelinayaa oo idinkula dardaarmaynaa inaad shaqadii in lasoo baray inan meel cidaa uga tegin aad mujtamaca ugu shaqaysaan si koror dhaqaale gobolka oo dhan loo helo diiriya kulmiya waa mid ka mid a dhallinyaradii dhammaysatay barashada farsamada gacanta waxa uu murti ku tilmaamay muhiimadda waxbarashada iyo sida noloshiisa ay wax uga tarayso waxbarashada uu dhammaystay
mahad baanu haynaaye amaalaan goyni maalintai yimaadeen cilmay naga waraabsheene mugdi bay radheen oo cilmaa lagu shaqaystaade ma madhoqsan karin maanta ka hor maalka aan rabee midigtaan ku dhuuqnay oo cilmigu maanta nagu bahaye maadhayni taariibkii socdayey madartii ceebeede ma masaalna dufcadaha ka baxday madasha aan joogno muddo badanna inay sii wadaan bay haminayaane mawlow adaa maamulee madaxa nooraaji maadooyin badan baa halkan la xambaarsadee maayadda hilaacdiyo biyuhu waa madaxda koowaade mutuleel shamiitiyo dhismaa la mulaaxsadee makaanignimadaa ka mid ah oo baahi loo qabade marwooyinka cillaan loo dhigay iyo meheraddoodiiye maaddo kale harqaankaa ka miday ku shaqaystaane maaddaba ma hadhin oo cuntadu waa sidoo kale mid waliba heerkii la rabay maanta laga gaadhiye ma haddaana ilaah baa iska leh maamulkana waa uga ducaynaade macallimiintii maamulka amaal u haynaade inkastoo farsamada gacanta ee dhallinyarada la baray ay ka koobneyd harqaan dhisidda guryaha korontada cilad bixinta matoorada iyo qurxinta dumarka haddana caydiid maxamed cali guddoomiyaha dhallinyarada gobolka ayaa sheegaya in barashada xirfadahaas oo idil ay muhiim u tahay bulshada gobolka waxaa ilaahay xamdigiis ah sannado ka hor in la odhan jiray xirfadda harqaanka keli ah ciddii taqaana ma ka hadlahay xarqaanka dee mara yaroo meel laga tolay ma ka hadlahay ee waxaan rabaa in la soo saaro dharkii tirada badnaa in shaatiyaal saraawiil laga soo saaro iyo dharka dumarka laga soo saaro waxaa loo doonan jiray koonfurta ama waqooyiga soomaaliya loo doonan jiray maantay ilaahay xamdigiis waxaa ah in dhallinyaro taqaana oo dariskaaga ama guriga kula jooga aad helaysad waxa ilaahay looga xamdiyo korontada shaqaalaheeda loo dooni jiray meelo ka fara badan ama ka fafog meelahaani in maanta aan guryaheena ku haysanno mutuleelka way dhigi karaan baa liigu yiri mutuleelka dadka deegaankan ah ee dhiga guryaha farakuturis bay ahaayeen maanta waxaan rajaynayaa in baahidii loo qabay in deegaano kale laga keeno ee aad iyo aad u yar tahay intaas oo idilo waxa ilaahay looga xamdiyo agaasimaha wasaaradda dhallinyarada galmudug cumar cabdi maxamed guure ayaa saluhu ka muujiyey hanaanka dhallinyarada loo shaqaaleysiiyo isaga oo tilmaamay in ay jirto cadaalad darro labada caqabado haysataa ugu weyn waxa ay tahay runta cadaalad darro siday guddoomiyuhu u sheegeen dabcan guddoomiyu dhanka waxay weeraraan keliya shaqaalaha rayidka ah laakiin cadaaladdu meel kastii ka jirta hadday ahaan lahayd dadka wax shaqaalaysiin noocyadooda kala duwan hadday ahaan lahayd runtii hay-adaha ka shaqeeya gobolka hadday ahaan lahayd shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya gobolka dhalinyarada fursaddii cadaaladda ee loo baahnaa ma siiyaan soo saaridda dhallinyaro leh xirfado ay ku shaqaystaan waa mid muddooyinkan la saaraya xoogga waxaana qaybo ka mid a deegaanada maamulka galmudug ka socda sidii dhalintaasi loogu abuuri lahaa shaqooyin sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha galmudug daahir shidane cabdi wallaahi guud ahaan galmudug waxaa ka jirta shaqalahaan baahsan saaad og tahayna waxa weyaan aqaqa mashruucyo shaqo abuur loogu samaynayo shaqaalaha ayaan hadda diyaarinay insha allah mar dhow ayaanan soo bandhigi doonaa hirgelintooda laakiin waxa weyaan waxaa gaabis ah galmudug cid ka taageerta xagga shaqa abuurkeena ma jirto iskasi wuxuu ka imaanayaa shirkadaha maxalliga ee dalku leeyahay maaragtay kambaniyaasha nooc kasta yihiin kambaniyaasha isgaarsiinta iyo kambaniyaalaha kale ee maaragtay reer galmudug waxaan rajeynayaa inay maaragtay shaqa abuurka haddana wax badan bay ka qabteen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaawno horyaalka brimier league ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta manchester city ayaa hal guul oo keliya u jirsatay hanashada horyaalkaasi kadib markii ay xalay hal iyo eber kaga adkaatay kooxda lester city goolkaasi ayaa waxaa daqiiqaddii toddobaatanaad u dheliyey daafaca kooxdaasi iyo kabtanka vincent cambany manchester city ayaa waxa ay iminka ku hogaaminaysa horyaalka sagaashan iyo shan dhibcood iyada oo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee liverpoolna ay leedahay sagaashan iyo afar dhibcood horyaalka waxaa ka haray oo keliya hal kulan kooxda man city waxay u baahan tahay in kulankaasi ay badiso oo maalinta axadda ayaa la wada ciyaari doonaa dhammaan kulamadii ugu dambeeyey waxayna soo geli doonaan isku waqti shanta galabnimo ee xilliga geeska afrika man city xitaa haddii aysan badin waxay u baahnaan doontaa in liverpool laga badiyo ama barbardhac ay ku celiso kooxda wolvis oo garoonka anfield ay kula ciyaari doonto hase yeeshee man city waa ay og tahay intaasi aysan isku halleyn karin sidaa darteedna waxay ku qasban tahay in kulankeeda ay badiso dhinaca koobka horyaalada qaaradda yurub haddii aynu eegnana kulan ka tirsan lugta labaad ee samafinalka koobkaasi ayaa caawa ka dhici doonta garoonka anfield ciyaartaasina waxay dhex mari doontaa kooxda liverpool oo martigeli doonta kooxda kubadda cagta ee barcelona lugtii hore ee ciyaartan ayaa kooxda liverpool waxaa looga soo adkaaday saddex gool iyo waxba waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso ugu yaraan saddex gool iyo waxba si ciyaarta waqti dheeri ah ay ugu darto ama in ay ku badiso afar gool iyo waxba si sagaashanka daqiiqo ay ugu reebto kooxda barcelona arrintaas oo ah mid aad iyo aad u adag in lagu guulaysto hase yeeshee dhici karta liverpool waxaa sidoo kale ka maqan labadeeda weeraryahan maxamed saalax iyo roberto farmino oo dhaawacyo ku seegi doona kulankan moxamed saalax ayaa ku dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay kooxdaasi ee la yeelatay naadiga newcastle oo ka tirsaneed horyaalka brimer liga kulankaas oo liverpool ay ku badisay saddex iyo laba hase yeeshee ciyaaryahankan ay dug ka gaartay madaxa islamarkaana la sheegay in uu qabo hadda madax wareer oo aanu ciyaari karin kulan kale ayaa isna dhici doona habeen dambe kooxda ayakis oo lugtii hore ee ciyaartii ay la ciyaartay tottenham kaga soo adkaatay gool iyo waxba ayaa gurigeeda magaalada amsterdam kula dheeli doonta naadiga tottenham dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana ciyaaryahan paul pogba ayaa wararku waxay sheegayaan in uu qasbi doono in kooxda manchester united ay ka iibiso kooxda real madrid oo uu doonayo inuu ku biro hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in lacagta ay kooxdaasi ku doonayso in ay ku iibsato ay tahay lacag aad ugu yartan ay manchester united ciyaaryahankaasi ku qiimeynayso real madrid ayaa la sheegay in ciyaaryahanka ay ku rabto milyan oo yuro halka kooxda maha united ay doonayso in ciyaaryahankan ay ku iibiso milyan oo yuro ciyaaryahankan ayaa muddo imminka laga joogo saddex sano kahor wuxuu kooxda maha united kaga soo biiray kooxda yuventus markaasu ay ka bixisay milyan oo yuro lacagtaasina waxay markaas tii ugu badneed in ciyaaryahan lagu iibsado abid xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh barnaamijkeenna dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo sheekada xiisaha leh ee ku jirta ayaa waxa ay tahay daadir isaaq cabdiraxmaan oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu dhalay koob iyo toban caruur ayay ahayd dabcan sheekadaas xiise ayay lahayd markanna waxaanu u weecanaynaa dhinacii sugaanta ramadaanka fanaanka cumar shooley iyo hees kale oo ramadaan ah
soomaalideenna sanjiga fiican soorimaqaadee sabarka giija soomaalideenna sanjiga fiican soorimaqaadee sabarka giija samir lahaada soonkee waasad barakeye samir lahaada samir lahaada soonka waasad barakeye samir lahaada sufcihi diintu sufcihi diintu saliga nabiga qaada qaada sufcihi diintu saliga nabiga qaada qaada soddonka maalmood sanadka qayroon sodonka maalmood sanadka qayroon qofkii sariigtaa samaa ku gaare sarihii farduusa sarihii farduusa fooqoodi secdee fooqoodi secdee war hala soomo war hala soomo subciga diintu subciga diintu saliga nabiga qaada qaada war hala soomo war hala soomo subciga diintu warhala soomo ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta iyo codkii fanaanka cumar shoole idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadira iyo axmed cali sheekh tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
asalkooda saal ku dhaafne